habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada caawa iyo dunidoo idinkaga imaanaysa washington waa habeen talaado ah oo bisha julaay sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacaddeenna v o e da ee caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o e da waxaa ka mid a gaashaanbuurta neto oo maanta shir uga furmay magaaladan washington d c ururkan nayto waxaa la as-aasay kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaana bilaabay labiiyo toban wadan oo ay kamid yihiin maraykanka u k france denmark hau badnaada wadamadaas reer yurubka markii hore waxaa lagu bilaabay labiiyo toban wadan ayaa bilaabeen ilaa maantadan uu gaaray soddon iyo kow wadan oo ugu dambeysay finland
sidoo kale waxaan idiin haynaa ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay dalka eritrea taariikhiyan markii dib loo baaro soomaaliya eritereya taariikh dheer ayaa ka dhexaysa oo xornimadooda qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmayntii ay ka geysteen wakhtigii labada kun iyo lixdii ciidamada etoobiya ay soo galeen soomaaliya hadda oo al-shabaab ay dowladda soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibadhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya shan kun
qodobadaas iyo warar kale oo barnaamijyo ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka eritreya madaxweyne xasan ayaa intii uu joogay eritreya waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta soomaalida ee dalkaasi ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta eritreya yemani maskel ayaa waxa uu sheegay warbaahinta gaar ahaana asagoo soo dhigay bartiisa exta oo haatan la yiraahdo ahaydna twitterka in madaxweynaha soomaaliya uu ammaanay kaalinta eritreya ee ka qaadatay dib u dhiska ciidamada soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay sida uu yiri qaranka iyo xadka soomaaliya waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalkaasi tegay shalay ay dhinaca kaleeto madaxweynaha eritreya siyaas afawarki ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan madaxweynaha eritreya ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada wadan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda amniga milatariga dhaqaalaha dhaqanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada sida uu yiri maskel eritreya ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa lagu tababarayay ciidamo kumaakun ah oo soomaali ah kuwaasi oo qaarkood soo laabtay tegane dalka haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha la doortay ee dalka iiraan mascuud bashekian ayaa waxaa isniintii shalayto uu mar kaleeto xaqiijiyay taageerada jumhuuriyadda islaamiga xisbullaahi ee dalka lebnaan wuxuuna cambaareeyey ficilada israa'iil ee ka dhanka ah falastiin bayaan uu soo saaray madaxa ururka xisbullah xasan nasrallah oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi iiraan ee irna ayaa waxa uu ahaa mid hadalladiisii ugu horreeyey uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee markaasi uu damacsan yahay wakhtigan bashekian taasi oo markii uu guulaystay doorashada kadib ku celiskaheed jimcihii uu ku dhawaaqay tahraan ayaa waxa ay taageero dhaqaale iyo mid milatariba siisaa xisbullaahi taasi oo lagu abuuray hindisaha ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan kadib markii iiraan ay dul martay bayruud kunyosagaalboqolsideetaniyolabadii intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye lebnaan isaga oo markaasi tix raacaya xisbullahi iyo kooxda xulufada ah ayaa basakian waxa uu yiri taageeradaasi waxaa iska caabinta ah ay salka ku haysaa siyaasadda iskaashi ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iyo aas-aaskeeda waxaa kaleeto uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhaqdhaqaaqyadaasi iska caabinta uu joogteen doono siyaasadaha dagaalka markaasina dagaaldoonka ah iyo dembiyada kahortagistooda ay sameynayaan israa'iil ee qasana uu markaasi isku dayi doono inuu dagaalka halkiisa kasii wado tan iyo markii uu bilowday dagaalka gaza xisbullaahi iyo sidoo kale israa'iil ayaa si maalinla ah isu weedaarsada gantaallo isaga gudba xuduudaha taasi oo caalamka ka abuurta cabsi iyo qalqal dagaal weyne inuu ka qarxi karo gobolkaasi ah maleeshiya looga shakisan yahay inay ka dagaalamayaan xudunta dalka hindiya ee gobolka lagu muransanyay kashmiir ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen isniinta maanta shalayta ahayd baabuur kolonya oo ay la socdeen milatari halkaasi oo ay ku dileen sida la sheegay laba askari shan kaleetana ay ku dhaawacmeen ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada mas-uuliyadda weerarkaasi lahayd weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay degmada kathwa oo ka tirsan gobolka kashmiir ee dalka indiya ee maamusho iyada oo ciidamaduna ay ku jireen roondo caadi ah sida uu sheegay sarkaal booliis oo diiday in magaciisa la shaaciyo ciidamada gurmadka oo isugu jiro booliis iyo milatari ah ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey goobta uu qaraxa ka dhacay kadib dhaawaca waxaana la sameeyey xeyndaab aad u weyn waxaana socda howlgallo baaritaan ah oo lagu ogaanaya ciddii ka dambeysay falkaasi weerar maroodi ayaa waxa uu dilay kuna tuntay dalxiise u dhasha dalka sbain kaasoo ku sugnaa dhulka loo dalxiistago ee ku yaala waddanka koonfur afrika ninkaasi dalxiisaha ahaa ayaa la sheegay inuu gaarigiisa ka soo degay oo uu ku dhowaaday maroodiga si uu uga qaato sawirro sida booliiska iyo maamulka beertaasiba ay xaqiijiyeen falka dilka maroodiga uu geystay ee ninkaasi ku dhacay afartan iyo saddex sano jirka ah ayaa wuxuu qudha uga jaray sida la sheegay ninkaasi maroodiga axaddii waxaana halkaa dilka uu ka dhacay ay tahay beerta qaran ee ku taalla plinsburg oo ku taalla gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi koonfur africa meel qiyaastii boqol iyo siddeetan kilomitir galbeed uga beegan caasimada dalkaasi maroodiga ayaa waxaa la socday raxan maroodiyaal ilmo ah oo uu dhalay waxaana sidoo kaleeto khubaradu ay si joogto ah uga digaan inta badan in maroodiga wata dhallaanka ama ilmaha yaryar uu ilmihiisa si weyn u ilaaliyo marka ay khatar dareemaanna ay geysan karaan waxyeelo ninkan oo ay sida booliisku ay sheegeen ay la socdeen laba gabdhood oo midood ay sheeko wadaag yihiin ayaa waxa uu ka degay mar qur-a gaarigiisa uu saarnaa waxaana markiiba uu bilaabay inuu sawirro qaato maroodiga taasi oo keentay in maroodigu uu khatar dareemo markaasina uu isdifaaco warkii dunidana waa naga inta aan ku bilowna ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho dib ugu laabtay kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka eritrea oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaana cutubyo ka tirsan ciidamada cirka soomaaliya oo eritrea ay tababaraysay sida warkeennaba aad ku maqlayseen ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha uu booqasho ku tago eritrea marar badan ayuu booqday isaga iyo madaxdii xilka ugu horreysayba haddaba maxaa lagu fasiri karaa safarada badan ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay eritrea wakhtigan arrintani waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda muqdisho cabdicasiis barrow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah uu ku tegay dalka eritrea madaxweyne xasan ayaa intii uu joogay eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid a askarta soomaaliyeed ee tababarka ku qaadanaya dalkaasi askarta uu madaxweynaha la kulma ayaa qaadanaya tababar iyo carbis ku saabsan dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta ee dalka eritrea yamani maskal ayaa ku sheegay bartiisa ex ee horey loo odhan jiray twitter in madaxweynaha soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay eritrea ka qaadanaysa dibudhiska ciidanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo sidoo kale dadka soomaaliya sida uu ku tilmaamay qoraalkiisa uu ku shaaciyey barta loo yaqaano ex madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalkaasi tegay shalay ayaa dhinaca kale la kulmay madaxweynaha dalka eritrea siyaasa fawarke oo ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan madaxweynaha eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dhinac ee siyaasadda amniga milatariga dhaqaalaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada sida uu sheegay wasiirkiisa warfaafinta ee yamani maskal haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo intii uu talada joogay dhowr jeer uu isxigay ku laabtay dalka eritrea maxaa lagu micnayn karaa booqashadan uu ku tagay waddankaasi xilli xaalad xasaasiya ay ka taagan tahay gobolka geeska afrika gaar ahaan xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo aan wanaagsanayn waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey axmed kabalo oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba siyaasadda gobolka geeska afrika dowladda eritrea waa waddan kula soo jiray dagaal wakhti badan ethoobiya si lamidana runtii fahamsan dhibaatooyinka ka taagan gobolka dhanka kaletana marka taariikhiyan markii dib loo baaro soomaaliya eritrea taariikh dheer ayaa ka dhexaysa oo xornimadooda qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmayntii ay ka geysteen wakhtigii labada kun iyo lixdii ciidamada ethoobiya ay soo galeen soomaaliya hadda oo al-shabaab ay dowladda soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibadhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya shan kun oo lagu qiyaasay inay yihiin ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa ee soomaaliya yeelato weli qayb ayaa ku jirta oo tababarka ku jira marka madaxweynaha ku noqnoqoshadiisa waxyaalaha loo fasiro kara waxay tahay sawirka muuqda ee saaxiibtinimada ka dhexaysa soomaaliya iyo eritrea si lamidana madaxweyneha siyaasa farki iyo madaxweyne xasan sheekh sida ay iskugu dhow yihiin marka halkaas waxaad moodaa in ay keentay in madaxweynuhu uu ku noqnoqdo eritrea ama ha soo booqdo ciidamada ama ha u tago talo uu ka helo habka ugu wanaagsan ee loo deji karo dalka iyo xasaradaha ka soo cusboonaaday gobolka taasaan isleeyahay waa loo fasiro karaa badankood
eritrea ayaa sannadihii ugu dambeeyey lagu tababarayo ciidamo kumanaan ah oo soomaali ah kuwaasi oo qaarkood ay ku soo laabteen dalka haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan hogaamiyaha maamulka s c kaatumo cabdulqaadir axmed ow cali firdhiye ayaa booqasho waxa uu ku joogaa magaalada jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda dalka jabuuti kulan uu la yeeshay jaaliyadda s c ee jabuuti ayaa shalay firdhiye waxa uu kulan la qaatay kadib madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele haddaba waxyaabihii ay ka hadleen ismaaciil cumar geele iyo sidoo kaleta firdhiya waxaa warbixintan jabuuti ka soo dirtay wariyahayaga sagal siciid faarax hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabdulqaadir axmed ow cali firdhiye iyo xubno maamulkiisa ka tirsan ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku sugan yihiin dalka jabuuti booqashadan ayaa ah midii ugu horeysay ee firdhiye uu ku yimaado jabuuti tan iyo markii uu qarxay dagaalkii gobolka sool ee bilowgii sanadkii hore ee labadii kun iyo saddexiy labaatankii u dhexeeyey s c iyo somalilan hogaamiyaha s c khaatuma ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyadoo ay ka wada hadleen sida ay wafdiga khaatumo u sheegeen warbaahinta xaaladda guud ee deegaanada s c khaatumo nabadda iyo hiigsiga khaatumo ee dib u dhiska kaabayaashii dhaqaalaha ee ku burburay dagaalkii ay la galeen somalilan waxaa sidoo kale firdhiye uu kulan la yeeshay xubnaha jaaliyadda s c khaatumo ee ku nool dalka jabuuti isagoona ugu baaqay dhowrista midnimada iyo soomaalinimada
sharaf iyo milgo weyn bay noo ahayd inaanu casuumad ka helo dowladda jabuuti iyo madaxweynaheeda isla mar ahaantaana nalagu soo dhoweeyey waddanka ayagii labaad si maqaamkeedu sarreeyo oo maamuus wanaagsan leh waxa keenaya wanaaggaa iyo sharaftaa naloo muujiyey waxaa weeye soomaalinimada iyo ehelnimada iyo kalgacalka yaalla jabuuti ee u yaalla guud ahaan soomaaliya oo dhanba oo aan annaguna ka nahay qayb waa uga mahadnaqayaa xukuumadda iyo shacabkaba inay mar kasta u taagan yihiin garab taagan yihiin u heellan yihiin sidii soomaaliya soomaali ku noqon lahayd ka qaadi mayno dhibaatadii naloo geystay xiqdi iyo cuqdad aanu soomaali u qabno ama qayb ka mida u qabno haddii lahay ka dhigo waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dadka aanu deriska nahay nabadgelyo walaalnimo iyo midnimo soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa waa sida keliya ee xalka soomaalinimada ah lagu raadin karo ama lagu gaari karayo qof kasta oo innaga inaga mid ah waxaa xil ka saaran yahay ama waajib ku ah inuu ka qayb qaato sidii loo midayn lahaa dadka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed labadaba booqashada hogaamiyaha khaatuma ayaa ku soo aadaysa xilli ay xiisad xoogani ka dhex taagan tahay soomaaliya iyo etoobiya taasoo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay xiriirka somalilan iyo jabuuti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiirka warfaafinta somalilan cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa dhowaan ku eedeeyey dalka jabuuti inay marti gelinayso xubno doonaya in ay dagaal iyo dad ka kiciyaan gobolka awdal hase yeeshee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti ilyaas muuse dawaale ayaa qoraal uu kowdii bisha soo dhigay bartiisa ekis ku tilmaamay eedeymaha somalilan kuwa been ah oo aan sal lahayn waxaa kaloo uu qoraalkiisa ku sheegay wasiir ilyaas in jabuuti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka islamarkaana ay mar walba qiimaynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka dariska la'ah sagal siciid faarax v o a jabuuti
waddanka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka soomaalida ugu badan ee qaaradda yurub ay joogaan soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay joogitaankooda jarmalka sababa la xiriira helista shaqooyinka iyo sharciyada dadka soo galootiga ah oo ka yara fudud qeybaha kale ee dalalka yurub haddaba markii bulshadu ay badatay waxaa kaloo xoogaystay baahida loo qabo ururo bulsho oo ka shaqeeya arrimaha soomaalida ururada soomaalida ee la aas-aasay dalka jarmalkana ka jira waxaa ka mid ah hay-adda safia power womens association oo arrimaha haweenka iyo qoysaska iyo dhallinyaradaba ka shaqaysa wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo howlo shaqo ku jooga dalka jarmalka ayaa waraysi la yeeshay aasaasaha iyo madaxa hay-addaasi safiya kaynaan wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goorta iyo sababta hay-addan ay u aas-aaseen
ani ururkayga waxaan aasaasay labadii kun iyo labaatan kii ayaan aasaasay waxaan u aasaasayna dhibaato halkan ka taagneyd magaalada aan deganahay ayaan u aasaasay taasoo ahayd in caruuro badan oo wadankan ku dhashay ayna af soomaali aqoonin maxaa la yidhahdaa aqoonin diinta islaamka ayna aqoonin wax badan badan ayaan u sameeyey maantana alxamdu shukr rabbilcaalamiin ayaga ayaa wax ila qabtoo garbahayga taagan waa tahay bal waxaad nooga wartaa safi carqaladaha iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad isleedahay jaaliyadda soomaalida gaar ahaanna dhalinta la soo darsaa horta hore dhalinta aniga magaaladeeda inta degan alxamdulilah waa dhallinyaro wax baratay qaar macalimiin ah qaar ah dhaqaatiir ah caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan caruurtii oon af soomaaliga aan aqoonin hooyadii oon af jarmalka aan aqoonin taas ayaa carqaladaha ah taaseetana insha allah mar dhow ayaan ka baxaynaa waa tahay waxaa jira safiyay dhibaatooyin kale oo ay jaaliyadda soomaalidu sheeganayso oo ay ka mid tahay in iminka jarmalka uu bilaabay in caruur dhowr ah hooyooyinkood iyo waalidkii laga qaado maxaad leedahay sababtu way tahay horta hore jarmalka caruurta si sahlan kuma qaato marka ugu horeysa wuxuu kula soo darsayaa wuxuu ku leeyahay warqad buu kuu soo dirayaa qof dolmeejar ah ayuu kuu soo kaxaysanayaa waxa ilmahaas uu sheeganaya ayaa la weydiinayaa adna waa lagu sheegayaa marka koowaad marka labaad marka saddexaad intaba haddaad ka soo bixi weysa carruurta way kaa qaadayaan marka maxaa ka mid a sababaha carruurta loo qaado carruurta waxa weeyaan hooyadii afki ma taqaana ilmihii markuu rabay inuu wax u sheego waryaa iga aamusay leedahay markaa waryaa iga aamus markuu iskuulkii tago wuxuu leeyahay hooyada ishkaanishmiya fashteen hooyo aniga waxay iga fahmayso ma jirto hooyaday way idishaa hooyaday way igu qaylisaa waxba ima siiso waxba iima samayso annaga waxaan naqaanaa soomaali haddaan nahay carruurtiinaa caloosha u buuxino hoos afgaabo ka shaqee ama homeworka ka shaqee inaan niraana laakiin waxyaalo badan ayaa jira carruurta loo qaban karo waa tahay dhinaca xabsiyada oo kale iminka waxaa soo badanaya dhalin badan oo xabsiyada ku jirta waa maxay sababtu ka jaaliyad ahaanse maxaad ka qabataan horta hore jaaliyad kastaaba waxbay xisaabsan tahay marka aad jaaliyad aad samaynayso qodobada aad ku samaynayso ayay ku xiran tahay jaaliyad jaaliyado qaabilsan way jiraan hadda waxaa jooga wadaad meesha jooga wuxuu tagaa jeelalka wacyigelin buu u sameeyaa waxyaalo badan laakiin dhallinyaradii halkan timid mowqifka ay halkan u yimaadeen mabay yaqaanaanba mowqifkaas oo ah maxaad doojland u timid maxaa qabsatay waxba ma aha laakiin waxay saaxiib la noqdaan inta daraagiska ah waad aragtay maanta frankforto muushin fiisbaden giisan waa shan gobol oo ay ugu badan yihiin dhallinyarada gashay suuqa
dowladda jarmalku ma jiraan barnaamijyo ay dhalintaa ku caawiyaan haa way jiraan laakiin dhallinyaradii ma doonayaan inay karitaska oo kale diaconig oo kale aabahoo kale baratitishka maanshaftiga marka afjarmal baad ku sheegaysaa bal inoo soomaaliye soomaali ahaan waxaa jira hay-ado caawino ehem dadkaaseeto oo ha- oo jarmal ah oo ku dhahaya haddaad rabto daroogadii waan kaa dhaqaynaa alkoholki waan kaa dhaqaynaa laakiin soomaalideenna ma ma ma ma doonayaan inay u tagaan Eh, waa tahay safiya waxaa kale oo jira iyaguna in ay jiraan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo soo tahriibtay oo liibiya soo martay iyo saxaraha iyo badda ee dhibaatooyinka caafimaadka maankana dalka ay ku badan yihiin bal wax nooga sheeg een horta annaga dhibaatadana haysato waa qofka markaad tiraahd sishow problem baa ku haya dhakhtarkii uma tegayo dawadii la siiya ma qaadanayo qof kale ayaa wuxuu leeyahay dawadan haddii lagu siiyo si nooc kale ayaad ku noqonaysaa laakiin dawadan lix bilood haddaad qaadato maskaxdaada caadi bay noqonaysaa een dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay tagaan dhakhtarkooda ay qaataan dawooyinka loogu tal- la siiyey
taasi waxay ahayd safiyo kaynaan madaxa hay-adda safiya power womens association oo ka howlgasha dalka jarmalka waxayna ugu waramaysaa halkaasi wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil oo howlo shaqo ku jooga wadankaasi jarmalka iyada oo kulanka labada kun iyo afar iyo labaatanka ee ururka gaashaanbuurta neto ay ku leeyihiin magaaladan washington d c lana filayo inay si weyn diiradda u saari doonaan dagaalka ruushka uu ku qaaday ukraine ayaa xulafadu sidoo kaleetana waxa ay wadaa wadaxaajoodka lagu raadin karo in markaasi laga hortago halista ka imaan karta shiinaha iyo xaaladaha ammaan ee aagga indo bacifiga warbixintan uu soo diray wariyaha v o e da aadam ju waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac arrintan ayaa u muuqata in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee shiinaha ee south china sea muranka madax bannaanida ee badda ay u dhexeeya shiinaha iyo jaarkeeda ammaanka taiwan iyo weliba arrinta hubka nukliyeerka kuuriyada waqooyi saraakiisha maraykanka iyo gaashaanbuurta neto ayaa si isdaba jooga u tilmaamayay xidhiidhka sii qotada dheeraanaya ee ruushka iyo shiinaha gaar ahaanna badeecadaha shiinuhu u dhoofiyo ruushka ee loo adeegsan karo si rayid ah amaba ujeeddooyin milatari islamarkaana gacan ka siin kara ruushku inuu sii wado dagaalka ukrain jenis stoltenberg xogeyaha guuda gaanshaanbuurta neto ee xilka ka sii degaya ayaa magaalada washington ka dhex sheegay bishii hore in shiinuhu uu tiknolojiyad aada u sarraysa la wadaagayo iyadoo sannadkii horena ruushku uu boqolkiiba sagaashan waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay shiinaha kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha taangiyada iyo weliba diyaaradaha dagaalka shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu ruushka siiyo awood dayax gacmeed oo horumarsan dhammaan waxyaabahaasi oo ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto ukrain inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee ruushka iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabataynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca dhoofinta shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu ruushka u dhoofiyo waxyaaba laba ujeedda loo isticmaali karo mar la weydiiyey cambaaraynta stoltenberg ee taageerada shiinaha ee ruushka ayaa mo ning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta neto ay la tartamayso shiinaha faragelinayso arrimaha gudaha shiinaha wax qaldan ka gudbinaysa islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooda gudaha iyo dibadda iyo weliba inay si adagna u waajahayaan danaha iyo weliba ammaanka shiinaha in shiinuhu militari badan geeya aagga sowjayna sea iyo weliba sidii adkeedee dhowaan ay ugula dagaalameen eh, filibiin aagga badda ee lagu muransan yahay ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta neto xulafada gaashaanbuurta neto oo ay asaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha yurub iyo waqooyiga ameerika ayaa la sameeyey sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii suu iskaashi amniyii oo wadajir ah uu sameeyo kaasi oo ka dhana midoogii soofiyeti dowladaha xubnaha ka ah ayaa hase yeeshee muddo ku guuldarraysanayay inay isla waafaqaan inay shiinaha ku soo daraan ah, dareennadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka war ay si wada jira uga soo saareen shir ay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ku yeesheen ee magaalada london kadib sannado la hagaajinaya ujeeddooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee neto ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya shiinaha shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha shiinaha stoltenberg ayaa hore u sheegay in shiinuhu aanay dhacayn in uu ruushka uu ka taageero dagaalka ukrain sidoo kalena uu doono inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho reer galbeedka warbixintii aadam shuuh uu soo diray oo cabdixakiin maxamuud shirwac uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd markana yukrain ayaa shaacisay maanta oo talaado ah maalin tacsi qaran ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxay markaasi isugu imaanayaan kulan deg dega kadib markii sawaariikhda ay soo rideen ruushka ay ku dileen ugu yaraan soddon iyo toddoba qof in ka badan boqol iyo toddobaatan kaleetana ay ku dhaawacmeen sida warbixintan ay ku eegeysa sahre ciidla nuur ukrain waxay maanta oo salaaso ah ku dhawaaqday maalin baroor diiqa waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan deg dega kadib markii gantaalo ay ruushku ku soo weerareen dalka ukrain ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba iyo soddon qof in ka badan boqol iyo toddobaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen bartilmaameedyada sida gaarkaa loo beegsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid a cusbitaal carruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimadda kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan baaq uu madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalay a ayuu ku yidhi hadalkan argagixisada ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada tacsiduna maaha hub waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha ruushka diyaaradaha dagaalka ee ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo deg dega si meesha looga saaro wax kasta oo amni darra nagu ah iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha nato uu ka furmayo magaalada washington ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso ukrain waxa ay u baahan tahay iyo in go-aamo ad adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiiyaha badan madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha ruushku inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxandarrada ruushka waxaan u ballan qaaday inaan taageerada maraykanka ee ukrain ay tahay midaan liicayn mar uu arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada ukrain si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo maraykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga ukrain ayuu biden intaasi kusii daray ukrain ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee ruushka mas-uuliyiinta waaxda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda maraykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in maraykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay ukrain iskaga difaacayso ruushka xogayaha warfaafinta ee bentagonka major general bat raider oo ka jawaabayay su-aal ay weydiisay viyowedu ayaa yidhi waanu ognahay in ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha ruushka ay ku weeraraan ukrain marka waa inaanu siino ukrain awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cambaareeyey weerarada ruushka ee isniintii isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka carruurta ee kiyef iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah sida uu sheegay afhayeenkiisa stephen dejerig waxaa kaloo dejerig intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini-aadaminimada weerar kasta oo noocaasina uu yahay midaan la aqbali karin sida uu sheegay dejerig war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee ukrain iyo saldhigyada ciidamada cirka islamarkaana lagu guulaystay waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayidah ay leeyihiin iyo cusbitaallo warbixintii v o edu ay qortay oo sahre cidla nuur ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda fidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe dib ay ugu soo celinayaan deegaanadii dadku ay ka barakaceen abaarihii iyo fatahaadihii kadib dadka la celinaya waxaa ku jira xoolo dhaqatiya bereley sida la sheegay arrimahaasi iyo qorshayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad waxa uu ka waraystay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee jubbaland maxamed nuur cali nuuraani runtii horta dadka aad abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda ee dadka xoola raacatada ah ama xoololeyda la yiraahdo waayo dadka soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin miyigana dadka ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aad saameyn ugu hayo isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda ka wasaarad ahaan dadka hadda aad ku saameeyey ee deegaanada jubbaland fatahaada elnino iyo abaarihii ka horeeyey iyo kuwii ka dambeeyeyba ama abaarihii ka horeeyey aan iraahde kulligood wasaaraddu daraasaday samaysay kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo qaabka loo caawinayo dee inay sidii qaabkii saxneed aanan ahayn dadka caruur bay wataan waa dad soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta ka soo baxda waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunadii la siinay la qabsan waayey sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorsho ah dadka maadaama backgroundkoodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo in xoolo loo iibiyo oo hay-adaha qaarkood aan la kaashanay in xoolo loo gado xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iidaystaan runtiina waa ku guulaysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo wasaaradda dibudejin u samaysay oo dib loo celiyey maadaama xoolahoodii ka soo dhammaadeen xoolaan siinay xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay oo runtii dadkii ma hayn karaan firxifad ay ku joogaan magaaladii mana joogi karaan nolol ay ku qabsan karaan bale hataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan oo waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka marka wasaaraddu waxay samaysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay runtii dadka qaar waxay nagu yidhahdeen annaga geelaan rabnaa geelna oo qaybiya laakiin standardka markii la fiiriyo de neefka geela qiimihiis aad u sareeya dadka dadkana waa la caawinayaayo hay-ada saaxiibaan ayaana caawinaya marka intaas qiimahooda neef geela iyo toban neef oo ariga inay isku qiimi yihiin baa laga yaaba marka arigii baan u bilownay isagaa noloshiisana ka fududahay arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xooga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnoqda inay la qabsadaan in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa sidaa daraaddeed wasaaradda istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen arrintaasna aan dadka barno dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin qofkana beer iyo xoolo hadduu leeyahay labadaba isku wadi karo wasaaraddan waxay u diyaarisay agabkii u fududeen lahaa arrintaas waayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoolo la siiyey mise weli barakac waxay ku yihiin xariihi ay degnaayeen dadka laba qaybood baan u qaybinay dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta digaagta oo dhaqashadeed aada u fudud tahay oo meelahay joogaan ay ku sugiin ay ku samayn karaan laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin in meel yar qof kooban qofku degan yahay haddii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo xoolihii waxay ubaahiyiin daaq bay u baahiyiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin sidaa daraaddeed dadka joyce baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa ma rabtaa inaad meeshaan sii joogto ama dib u laabato qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa qaarkood oo xoolo dhaqato beeraley ah ayaan ka dhignay oo de dadka beeraha leh meelaha joogo sbacena heli karo gees u guuri karo bannaankaas inaan geyno qaarkood marka magaaladii way ku dhow yihiin still laakiin qaarkood dibay u laabteen ayagaaba codsaday inay dib u laabtaan kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsaan oo xirfado kale yeeshaan digaagtan u qaybina waayahay marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha aad siiseen marka ma miyigu badan ku laabteen
inta hadda boqolkiiba toddobaatan waxaa la dhihi karaa dib bay u laabteen saad ogtahadeed waa dadka dad reeguraa ah miyiga sbace gaara ay degaan male naqay raacaan iyo daaqay raacaan marka laakiin de dib bay u baxeen dadkii maadaama xoolahoodina dadka xoolaha aad u jecelyihiin soomaalidu inay dhaqdaan marka qofka markuu arko xoolihiisa oo sbace lahayn isagaba dhahayo meeshan ma qaadaysa dibaan u guuraya marka ayaga taas waxay waa ku dhiirigelisan yihiin arrintaas waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan dee gobolka ay aada uga shaqey waxaa jirtaa in xoolaha jubbaland ku nool mar walba abaar baa soo laalaabata soo laalaabata oo dhibaataysa maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaartaas soo laalaabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool aad baad umahadsan tahay waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto waxna waa wax rabaani ah abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno de ilaahay baa keenay iyo fatahadaa waa wax rabaani ah masaaibta socdayna ka mid tahay ilaahay badbaadiyay dadka soomaaliyeed guud ahaan laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka samayso oo ah xoolaha jubbaland ku nool soomaaliya xoolaha ku nool waa lixdan milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa saddex meelood laba meel in ka badana jubbaland ay ku nool yihiin sidaa daraaddeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan keliya roobka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay waxaan diyaarinay beero waaweyn iyo iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka hadday abaar timaado calafkii ay cuni lahayn xoolahaas si loo keediyo waxaan diyaarinay bilow fiican baan samaynay markii ugu horreysay oo tijaabo fiican waan ku guulaysnay tijaabadaas waxaan haynaa cagfaafyo abuuri kara cawska fali kara jari kara duubi kara ama shiidi kara si uu qaadanayo cawska keedkiisa uu macquul u noqdo annagoo la kaashanayna weliba dhakhaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha nafaqada cawska iyo tayadiisa annagoo hubinayno
dhinaca kale haddaan u gudubno marka laga tago calafka xoolaha aad samayseen cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen cuduradaas waxay ku dambeeyeen waad mahadsan tahay xanuunada deegaanada jubbaland run ahaantii waa deegaan gol ah qaniinkuna uu ku badan yahay xanuunadaas inta badan waxaa keenaya roobabka maxaa yeelay marar qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay in marka roob yimaado lafihii ay dib usoo baxaan oo deegaankii xoolihii daaqayeen xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaateeyo marka runtii xanuunadaas way way soo lalaabteen laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyey hadda aad baan ula tacalnay waanu ku guulaysanay inkastoo xoolo badan uu dilay laakiin xanuuno iska caadiya oo adduunka iska caadiyaa jiro oo markasta soo lalaabto oo xilli xilli yimaado
haatanna dhegeystayaal kaasi waxa aan iraahdo horta iga raalli ahaadee wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali nuuraani oo u warramaya aadan maxamed salaad haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka magaalada washington d c ee xarunta dalka maraykanka waxaa maanta ka furmaya shirmadaxeedkii ururka gaashaanbuurta neto shirka ayaa socon doona ilaa iyo maalinta khamiista ah haddaba intaynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta balaynu horta eegno taariikhda ururka waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay ururkan neto waxaa la asaasay kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaana bilaabay labayo toban waddan oo ay kamid yihiin maraykanka u k france denmark ha u badnaada wadamadaas reer yurubka markii hore waxaa lagu bilaabay labayo toban waddan ayaa bilaabeen ilaa maantadan uu gaaray soddon iyo kow waddan oo ugu dambeysay finland oo soo gashay sanadka hadda lasoo dhaafay ujeeddada ururka loo as-aasay waxa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca oo markaas beriga la asaasa waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay soviet unionkii markii soviet unionkii daaqadda oo ka baxay kun sagaal boqol iyo shagaashameeyadiis wuxuu ururka isku bedelay wax lao crisis management oo ah maareynta dhibaatooyinka marka ururka taariikhdiisu waa wa wa waa intaas si kooban marka wadamo badan oo soddon iyo kow ah ayaa ku jiro
waan gartay bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxaa hadda ka socda dunida maxamed dhowr caqabadood ayaa soo wajahday ururka kow midda koowaad waa weerarkii ku qaaday russian ukraine oo dhibaato ku ah ururka runtii oo waayahan dambeba maxaa lalahaa dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay wakti badan geliyeen iyo midda labaad oo iyadana muhiimka oo carqabadaha soo wajaha kamid a waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga kaas oo asiguna fahantiisa dhibaatooyin badan ku hayo ururkan ama ha noqoto dhanka infrastructureka ama ha noqoto dhanka informationka ugu badan tahay disinformationka akhbaaraadka la gudbinayo dhanka internetka oo ku salaysan been taas oo iyadana fahanteeda khatar ku ah dhanka dimuqraadiyadda marka taas waa midda labaad midda saddexaad waxa ayago carqabad ku ah waa dhanka argagixisada ha noqoto argagixisada oo laba qaybood ah midna ay tahay midda ka imaato wadamada gudahooda iyo mid banaanka kaga imaata sida alqaacida oo kaleeto iyo al-shabaab oo kale iyo wax lamid ah midda afaraadna oo khatarta ku ah challengiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa soddon iyo kow wadan oo wadan kasta laga yaabo inuu dana gooni ah leeyahay marka sida laiskugu hayna ururka nafahantiisa waa caqabado kaleento waayo waxaa imaanaya political disagreement in laisku raaco laisku diido siyaasiyadaha siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yani wadamada qaar aynan awoodi karin inay bixiyaan marka hore lagu heshiibo ur ur wadan kasta inuu keeno two percent dhaqaalaha wadankooda marka wadamada qaar ma awoodaan marka taas nafahanteeda waa wa wa wa waa arqablooyin carqablooyinka haysta waaye iyo midda ayada nafahanteeda waayahan dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka shiinaha oo dhaqaal ahaan ama siyaasad ahaan adduunyada saameynta kule kor u kacday taas nafahanteeda sida ururka ula tartami karo si istraatiijig ah marka waxyaalahaasoo dhan markaa isku soo duuduufo waxyaalaha ugu weyn oo maanta hor yaalla ururka waan gartay maxamed waxaad soo hadal qaaday bixinta contributionka amaba qolo walba intii looga baahnaa oo laba bercent dakhliga gudaha ee dalkaasi madaxweynihii hore maraykanka donald trump haddana ah tartamaha ee xilkaas in badan baa arrintaasi ka hadlay marka haddiiba ay dhacdo in madaxweyne trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo sidee ururku u arkayaa hogaanka maraykanka inagoo og maraykanka inuu yahay wadanka koowaad ee maaragtay gaashaanbuurtan hogaamiya maxamed waa mahadsan tahay trump hadduu guuleysto mar labaad uu kusoo laabto xafiiska sidii horeba uu u sheegay waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in wadan kasta oo bixiyo wixii lagu heshiyey qarashaadka lagu heshiyey wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxaa bixiya maraykanka waayo qarashka aad ayuu u badan yaha ku baxo ururkan oo ilaa one trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxo one trillion waayo ururkan ururka adduunyada ugu xooga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha markay noqoto dhanka siyaasadda markay noqoto xagga amniga markay noqoto sirdoonka marka waxaaso dhan markaad usugeyso lacag badan oo xoogle ayaa ku baxda trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo qarashkaas wadamada ay inay la kulmaan hadday rabaan difaaca in lagu wada jiro marka taas waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro hadduu soo laabto dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii trump uu soo laabto ku jiritaanka nato ee maraykanka dad ayaa su-aal ka keenaya anigu fikirkaas lama qabo because nato maraykanka waa u baahan tahay maraykankana nato waa u baahan yahay runtii trump waxaa laga yaaba hadduu soo laabtay in uu xiriir la sameeyo ruushka oo taasna wadamo badan oo europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan trump hadduu soo laabto waxaa dhici karto in arrinta ruushka iyo ukraine uu soo afjaro taasna ay ku qanci waayaan dad kamid a wadamo kamid ah ururka oo markaas trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loolan kale oo hor leh taas marka waxay keenaysaa wadamada reer yurub oo markii horena dhanka huushka culeys uu ka saarnayo haddana dhanka kale haddii la aado in culeys kale inuu soo koro marka wadamo badan oo europeana taas walaac badan ayay ka muujinayaan marka waxyaalahaas o dhan markaas kusoo duubto trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado
waan gartay waa lagu dhaliilaa madaxweyne trump in gaashaanbuurta nato oo maraykanku hormoodu yahay oo maraykankuna faa'iido badan ku qabo dabcan dalal kalena sidoo kale ay faa'iido ku qabaan inuu sidii loo baahnaa uuna ula dhaqmaynin isaga doodiisu maxay tahay markuu ka hadlaya arrintan maxamed trump horta intuuna siyaasadda soo gelin wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markii markuu siyaasada soo galay wuxuu waxyaala badan ku eegay in transactional uu u fiiriyo mindset maskaxdiisu inay eegayso uun waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka kubaxayo faa'iida laga helayo marka tii unaa laga yaaba haddana inuu cadaadis ku saaro oo sidii uu awal buu aaminsanayay oo qarashka isagu wuxuu aaminsan yahay nato inay tahay meel maraykanka looga faa'iidaysto oo qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama maraykanka oo bixiyo in laga faa'iidaysto maraykanka xoolihiisa marka asigu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxayo iyo faa'iida laga helayo nato taasna waxay walaaca gelinaysaa wadamada ururka ku jiro oo ayagu iska tabar yar laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha la iska rabo waxay kaloo keeni kartaa nafahanteeda in xoogaa aamin diro ah oo wadamada ku jira ururka maraykanka inay ka aamin baxaan marka taas ayuuna ku eegi doonaa trump nafahantiisa sida waxyaalo badan bu uu ugu eego waxaan maxaa ku baxay faa'iida naga soo gelaysana waa garta waa garta waxaa mararka qaar la sheegaa waddan baa lasoo hadal qaaday waxaa leeyahay waddankani wuxuu saaxiib la yahay neto hadda dhowaan markii madaxweynaha kenya william ruto uu yimid maraykanka eh, madaxweyne biden wuxuu yidhi eh, eh, kenya waa waddan eh, maaragtay saaxiib la'a neto marka maxaa laga wadaa ereygaas eh, saaxiib la'a neto maxaase lagu kasbadaa maxamed waa mahadsan tahay nato waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan nato ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga inta badanna waxay ka wada shaqeeyaan wadamadaas alla saaxiibka laa sida nato sorry kenya oo kaleeto kenya waxay ku taalaa east africa wadamada qaar oo ku hareereysan kenya like sida soomaaliya oo kaleeto ama ethoobia oo kale ama sudan oo kale waxaa ka jirto amaan darro marka wadamadaas amaan darada ay ka jirto maadaama kenya ay tahay waddan habni ah waddan dimuqraadina ay tahay nato waxay kala shaqeynaa wayna ka faa'iidaysanaysaa programyadaas loogu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peaceka waxay kaloo leedahay nato programyadaas wadamada ka faa'iidaysana waxay siinaysaa waxa la capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan kenyana ay kala shaqayso wadamadaas sida soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama etoobiya oo kale ama sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso nato kenya besna maaha wadamo badan ayaa horey uga faa'iidaystay programyadaas oo sida ay kamid tahay tunisia jordan ay kamid tahay bakistan ay kamid tahay colombia ay kamid tahay marka waxay ku xiran tahay hadbo wadanka ka faa'iidaysanaya nato wadamada ku hareereysa dhibaatooyinka ka jiro marka waa bargoraamo loogu talagala wadamada aan xubnaha ka ahayn nato inay ka faa'idaysaan kenya dabcan waxay ka mid tahay wadamada ka faa'iidaysan bargoraamkaas
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan dheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan oo aan haatanba idin maqashiinaynaa xubintii dooda gaaban
dhowaan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab haddaba dib u bilaabashada colaadan ma ujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha soomaaliyeed ka dhex dhici jiray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon asad cartan sheekhdoon bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay xuseen xasan dhaqane waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii axmed maxamed guuleed kaftamaayo oo maanta dooda igula jiro anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqnoqonayo waxaan dhihi karaa boqol kiiba sagaashan waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhowow waa mahadsan tahay nabadoon asad markan waxaan siinayaa axmed maxamed guuleed haye dhankaada axmed horta dagaaladan soomaaliya waxaa magacooda waa dagaallo sokeeye waddanku dowlad xoog lahoo awood lahoo kala celida male hadda marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu mar ulay ku dagaalami jireen mar waxay ku dagaalami jireen waran mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo waxaan wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la-ah soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaroo god yaroo meel laga qodaa in ummad intaas le-eg ku dhimato taasaa dhibaato ah in laga laga waantoobo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada iyo anigu moodayey marka marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye ceeb ma ahan soomaalida cee- dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lama ahane caaday ka dhigteen wax caadahay ka dhigteen axmed waa mahadsan tahay nabadoon asad waxaa sheegtay in ee, gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday bal haddii aad noo sharaxdo Een, waxaan dhihi karaa een, in ay gacmo shisheeye ku jiraan een, koonfur galbeed oo kale dagaala ka dhacay waa dagaal qabiili waxaa hurinaya oo dabada kun ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha khawaarijta ah Een, hirshabeelle waa ka dhaceen waa la socotaa galmudug waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar waxaa hurinayo dagaaladaasna een, way iska caddahay awoodda culus ee ka soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhaxdhigga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walbay galaan khawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha khawaarijta
waa mahadsan tahay nabadoon asad haye axmed maxamed gureed waa maqlaysaa hadalka nabadoon asad jawaabta dhankaada soomaalidu eh, ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil waxay ku dagaashaa daaqa waxay ku dagaashaa eh, biyaha waxay ku dagaashaa guurka waxay ku dagaashaa geela wax badan bay ku dagaashaa Eh, hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay ma dhihi karno gacan kalaa aa- aa wada marka waa waxa ay dhaqan eh, caado ka dhigteen waaye sida ma soomaalidu caadooyin badan leeda laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye berkad xun oo la qoday oo aan in biyo galayaan iyo inaska aan cidno oqoon inay ku dhimato wax aad u xun weeye wax laga yaxyaxa weeye soomaalinimo maahan walaaltinimo maahan derisnimo maahan dagaalada soomaalidu anigu ma dhahayo gacmo shisheeyaa wada ilaa intaasoo qarniyay isdilee gacmaha shisheeye marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaanoo ma ma badday ka soo ooda goosanayaan mase cirkay ka imaanayaan waxaan ayagaa oo dhibaatadan iyo waxaan soomaalidu ayadaa gacmaheeda ku keensanaysa ayadaa dhaqan ka dhigatay ayadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriye marka arrintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xifdida oo dadkeeda kala cesito hubka ka dhigta lama haya isleeyahay saaka
Ee, labadiinaba waa mahadsan tihiin waa dooda waa soo gabagabeynaynaa nabadoon asad adigaan kugu hormarayaa Een, dagaalada dib ayay u bilowdeen dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal al-shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobolada dalka inta uga harsan ee dagaaladan dowladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso u maleyn maayo wuu soconayaa een, amarka madaxweynaha qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda gulufka ay ku baaqdo dowladda federaalk soomaaliyeedna u maleyn maayo in uu joogsan doono shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo remiyiga ah awood idiinma noqonayaane dadkaas ku baabi'inina een, kuma dhaxgaban doontaan
waa mahadsan tahay nabadoon asad haye axmed maxamed guleed gabagabada dhankaada dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado ma- ma- intee wadi kartaa iyadoo meeshii dowladdu ay ka duulayday ee dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa Waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayey oo qabeelaadku isleynayey ay noqonaysaa marka anigu fili maayo dowle oo dadkii shacabka ha isdilayaanoo ee, aad maqlaysaan inta geeridu gaartay iyo dhaawaciyo dadkii eh, la kala gurayo ee, dagaal shabaaba la qaada anigu ismelihi shabaab isagaaba naftii naflacaariyo kala cararayo oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku samaydo oo nidaam u samaydo oo nabadda u samaydo ee, u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido dadka hubka dhigis ha u samaydo dadka waxa u kala qaado dadka ha heshiisiido waa dadkay dowladda ku ahayd marka anugu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa isdhammaynayo mataqaanaayey hubka casriga isku adeegsanaya taas aa u bannaan maantay intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag xubintaasi dooda gaabanna intaasi aan kaga gudubna iyo xuseen xasan dhaqane halkaasi aad ka dhageysanayseena waa tabinteenna idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana codka baxsan waxaan soo qabanayaa kin jaamac
garojacaylkan adahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansay garojacaylkan adahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansay nafsigu magaboobo markuu ku gahabaaye kaalay garabkayga gacan isi himaado nafsigu magaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isi heeyo goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid wasalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid wasalka gabaxsiisay qiisihii gale anaa weli mahu duurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji qiisihii galay maxaa weli mahu duurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garoojacaylka adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansay garoojacaylkan wiilow adaahigeliye heedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansay geedahoo ubax leh xarad dulka hoo godaala farxad la goohayno galbisaar hooseedhe geedahoo oo ubax leh xarad dulka codkaasi baxsan ee fanaanada da'da yarkiin jaamac ayaan idaacaddeenii fiidnimo ku soo xiraya waa saare cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno sidaasi iyo isma dhaafne nabadgelyo
ragaabi libin intaan gaadhin guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yaragaabi libin intaan gaadhin garoo jacay